galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galab jimcaha shan iyo tobanka bisha febraayo sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka saacadda afrikada barina waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkoodna waad nagala socotaan idaacaddeenna galabnimo waxaa idiin daandihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aannu toddobaadkan ku eegi doonno gudninka fircooniga iyo dhibaatada uu ku hayo gabdhaha soomaalida gabarnoo imaato dulduleelo meelo ku laha oo qaad maxaa waayataan waxay dhahda markii la igudaayo si dhiigdeegin loogu sameeyo aqurxyo aa la soo geliyey mees la jara si layskugu dhiji markii aan dhahay hooy macan gabadhaada hadda maadaama u dhimatay haddii aad gabar kala dhashay maxaad samayn doontaa matri sidii deeqaan u gudaa u gudaya qaabkan hadday ka warramayaan ifraax iyo iyo maryan kulli waxaasoo dhan waa gudniinka khilaafsan qaabkii shareecadu ay u fasaxday waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan saraakiisha maraykanka oo ka baraaraandegaya in mar kale maxaabiis argagixiso ah lagu soo xiro xabsiga guantanamo bay aad bay u adkaanaysaa dood hor leh inay furtay u dhowaanaysaa sharciyanna in la fiirshay noqonaysaa hadba dadka la soo qabtay ay yihiin horta noocii loogu talagalay xabsigaan in la keeno iyada lafteeda waxaa laga yaabaa inay dood weyni ka timaado sidoo kale barnaamijka amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
caasimada dalka shiinaha ee benjiin ayaa maanta madaxweynaha dalkaasi waxa uu ku qaabilay wafdi ganacsi oo ka socda dalka maraykanka kulankan ayay labada dal ee maraykanka iyo shiinuhu ay isku dayayaan inay ku gaaraan heshiis ganacsi wasiirka maaliyadda ee maraykanka steve munshin ayaa baartiisa twitterka ku qoray in kulanka asaga iyo xubno kale ee maraykan ee la socday ay la yeesheen madaxda dalka shiinaha u miradha lahaa warar dheeri ah oo shirkaasi ka soo baxaya ayaa sheegaya in shir kale oo midkan daba socda uu ka dhacayo caasimadda maraykanka ee washington d c toddobaadka dambe balse lama huba xaqiiq ahaanta warkaasi larri kullow oo ah madaxa guddiga dhaqaalaha qaranka ee maraykanka ayaa warfadyeennada shalay la wadaagay isaga oo ku sugnaa aqalka cad in jawiga shirka ee magaalada beijing uu ahaa mid aad u heersareeyey ra-iisul wasaaraha dalka indiya narendra modi ayaa sheegay maanta isagoo ka hadlayay qaraxa ka dhacay gobolka kashmiir ee qaybtiisa indiya in argagixisada iyo kuwa taageeraaba ay sameeyeen qalad weyn islamarkaana ay ka shallayn doonaan ugu yaraan koob iyo afartan askari ayaa khamiistii shalay lagu dilay gobolkaasi kadib markii qof isa soo miidaamiyey oo watay gaadhi waxaa qarxa laga soo buuxiyey uu ku qarxay kolonyo gaadiida weerarkan oo ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee lala beegsado ciidamada ammaanka ee kashmiir ee ku sugan halkaasi ayaa lala beegsaday toddobaatan gaadhi oo marayay jidka halbowlaha ee u dhow caasimadda gobolkaasi ee sirinigar waxaana uu weerarkani uu dabka ku sii huriyey xiisadda ka dhexaloosana dalalka indiya iyo bakistan iyadoo dalkaasi bakistan indiya ay ku eedayso inay hoy u tahay islamarkaana ay gacan siiso maleeshiyada dhibta ka geysata gobolkaasi kashmiir madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa inuu ku dhawaaqo xaalad deg deg ah oo qaran si uu uga maarmo in kongareesku uu ansixiyo lacag uu doonayo inuu ku dhiso derbi uu doonayay inuu ka dhiso xadka maraykanka iyo mexico aqalka cad ayaa sheegay in trump uu ku dhawaaqi doono tobanka subaxnimo ee jimcaha maanta ah ee xilliga washington oo wax ka yar laba saacadoodna ay ka harsan yihiin arrinta derbiga taas oo cakrnaanta ammaanka qaran iyo bini-aadanimo ee ka jirta xadka koonfureed ee maraykanka uu sheegay inay ugu baahan tahay aqalka sanadka ayaa meel mariyey miisaaniyad ammaanka xadka maraykanka gelinkii dambe ee khamiista iyo qarashaad ay dowladdu ku shaqayn doonto si looga fogaado in mar kale ay hakad gasho howlihii shaqo ee dowladda maraykanka madaxweyne trump ayaa haysta ilaa iyo saqda dhexe ee jimcaha si uu u saxiixo miisaaniyaddaasi waxaana aqalka cad uu sheegay in madaxweynuhu uu saxiixi doono sharcigaas ay meel mariyeen sanadka
madaxweynaha dalka venezuela nicolas maduro ayaa sheegay in wasiirkiisa arrimaha dibadda jorg arena ama areza uu kulan qarsoodi ah kula yeeshay magaalada new york ergeyga gaarka ee maraykanka u qaabilsan dalkaasi venezuela waxaana maduro wakaaladda wararka ee associated press u sheegay in areza uu ergeyga gaarka ah ee maraykanka ee eliot abramis uu ku casuumay caasimada dalka venezuela ee caracas si uu ugu yimaado halkaasi si gaara ama toosa amaba mid qarsoodiya sarkaal sare oo ka tirsan dalka venezuela ayaa sidoo kale sheegay in labadan mas-uul ay laba jeer kulan ku yeesheen magaalada new york ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo arrintan ay ka soo saareen mas-uuliyiinta dalka maraykanku se yeeshee waxaa toddobaadkii hore abrahames waa ergeyga gaarka maraykanka u qaabilsan venezuele uu sheegay in wakhtigii wadaxaajoodka ee maduro waa madaxweynaha waddankaasi venezuela ee uu dhammaaday
jimco wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad wararka kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington saraakiisha dowladda maraykanka ayaa ka baaraan degayay in qaar ka mid a xubnaha argagixisada ee lagu qabtay dalka suuriya la keeno xabsiga guantanamo bay oo ah mid furnaanshihiisa si weyn loogu kala qaybsan yahay gudaha dalkan maraykanka madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama ayaa isku dayay inuu xabsigaasi xiro hase yeeshee donald trump oo bedelay ayaa taageersan in uu sii furnaado oo weliba maxaabiis kale lagu soo xiro warbixintan waxaa inoo haya xaaruun macruuf saraakiisha maraykanka ayaa muujiyey inay suurtagal tahay in qaar ka mida maxaabiista ka tirsan ururka daacish ee lagu qabtay dagaalka siiriya loo soo dhaadhiciyo xabsiga guantanamo bay ee ku yaala dalka kuuba balse u kiraysan dowladda maraykanka saraakiisha maraykanku waxay sheegeen in dagaalka siiriya lagu qabqabtay ilaa shan boqol oo ka tirsan xubnaha mayalka adag ee ururka daacish iyo mintidiin kale oo halistooda ay badan tahay waxayna sheegeen saraakiishaasi in haddii ay suurto geli weydo in raggaasi la geeyo waddamada caalamka qaarkood inay kalifi doonto in kuwooda ugu halista badan la keeno guantanamo bay saraakiil maraykan ah waxay sheegeen ilaa konton ka mida maxaabiistaasi inay yihiin kuwo halistoodu ay aada u weyn tahay haddaba xabsigan oo la furay sanadkii labada kun iyo labada xilligii uu cusbaa dagaalkii uu maraykanku ka galay dalka afghanistan kadib weerarkii sebteembar koob iyo tobankeedii labada kun iyo kowda oo ay ku dhinteen saddex kun oo qof oo maraykan ah ayaa dadweynaha maraykanku ay ku kala aragti duwan yihiin inuu xabsigani furnaado iyo in kale cabdikhafaar cabdi wardheere waxa uu ka faaloodaa arrimaha maraykanka iyo kuwa caalamka waxyaabaha hadda ugu muhiimsan oo runtii laysku hayo waxa weeye ma sideedaba horta ma loo isticmaali karaa sharciyan wixii markii hore loogu talagalay haddaad xasuusato waxaa loogu talagalay guantanamo bay argagixiso la dirirkii markii ay nine eleven ama september maraykanka lagu soo duulay marka waxyaabahan kaloo dambe oo dhan oo syria iyo daacishka samaysantay iyo waxaasoo dhamay shuruur ahaan waa ka dambeeyeen marka madaxweynuhu midda keliya uu arko isagu waxa weeye xabsi uu rabo inuu argagixisadoo dhan ku guro laakiin waxaa ka maqan qaabkii ahaa bal sharciyan horta xaq ma u leedahay taasaa marka hadda runtii waxay ku tahay isaga caqabad baad moodaa welina lama tijaabin oo maxkamadaha laguma tijaabin laakiin isagu sidaa sheegtay markii horena waa uu ka ololeeyey oo wuxuu ololihiisii ku galay wuxuu yidhi nimanka xunxun oo dhan baan meeshaas ka buuxinayaa markuu labadii kun iyo sideed iyo tobankii haddiiba markuu xafiiska qabtayna sharci buu soo saaray uu leeyahay waa furnaanayaa xabsigaasi weligeedii allaheed waa furnaanayaa dhinaca siyaasadda haddaan ka eegno dadweynaha maraykanku sidee bay u arki karaan haddii maxaabiis kale oo dibadda laga soo qabtay waddankan dibaddiisa syriya iyo waddamada kale la keeno guantanamo bay oo obama uu isku dayey in uu xiro markay u suurtogeli weydeyna ugu yaraan inuu yareeyo dadka ku jira runtii aada buu maraykanku ugu kala qaybsamay xisbiga dimuqraadiga sidaad ka warqabto iyo weliba xulafadiisa iyo obama iyo iyo hadda kuwa jiro o dhami waxay aaminsanaayeen inuusan xalaal ahayn in halkaa dad lagu hayo sababtuna waxay ahayd oo iyagu ay uga gelgelinayaan waxay ahayd waddankan qaynuun baa ka jira qof bini aadana haddii la xiro waa in lasoo oogaa maxkamad lagu soo oogaa layskuma layskama hayn karo xabsi laguma hayn karo taasay fadeexad badan kaa kulmeen sharciyanna ay og yihiin haba yaraatee inay maraykanka aanay u ahayn wax ku habboon inay tahay horta taas waxa weeye dadku dhankaas saasay ka qabaan laakiin waxaa jira dad badan oo markii hore ka dambeeyey dadkii maaragtay argagixiso la dirarkii iyo aaminay waagaas oo weli iyaguna xajirahoo aaminsan in dadkaani aan lagu hadlayn karin ama dal dibadda ah ama dadka gacanta ku haya oo maaragtay xulafadooda ah iyo inaanay hayn karin si kastoo la yeelaba waa inay iyagu meel ay ku hubin karaan ee dadkaas lagu hayaa marka saasay ugu kala qaybsan yihiin laakiin dadka badankiisu waxay leeyihiin waa in la xidhaawo korneel cabdulaahi cali macow waxa uu hore ugu soo shaqeeyey hay-adda nabad sugidda soomaaliya waxaana uu ka mid yahay khubarada sida weyn u darsa arrimaha xagjirnimada waxa uu aaminsan yahay in madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku saxsan yahay inuu maxaabiis kala keeno xabsiga guantanamo bay tobanaan xabsi xabsi oo la mida in loo yeesho waay waayo si kaloo lagu dabargoyn kara ma laha haddii ay mujtamaca caalamiga ay ku dhex jiraan waxa waaye dhibaatadaas waxa ay noqonaysaa mid dadka kusoo noqnoqoto oo oo dhibaato weyn ku hayso waa in la aruuriyo waa in maaragtay la haayo ilaa fikirkan xagjirnimada oo maaragtay uu gabaabsi uu noqdo ama adduunyada uu ka tirtirmo sida algeria ula dagaalanto oo kaleeto in loola dagaalamo xabsiga guantanamo bay oo xilli ay ku jireen boqolaal maxaabiis ah ayaa haatan waxaa ku soo hadhay ilaa afartan qof oo la sheegay inay adag tahay in la sii daayo afartankaasi waxay dhalasho ahaan u badan yihiin waddamada yemen bakistan sacuudiga iyo maleeshiya waxaa sidoo kale ka mid ah afartankaasi nin soomaali ah oo lagu magacaabo guuleed xasan duraan cabdiqafaar cabdi wardheere mar kale waxa hadda mushkiladdu ka taagan tahayba waxa weeye maxkamadayntooda iyo sidii loo geli lahaa sababtoo ah ma aha dad loo ogol yahay maxkamadihii halkan maraykanka ahaa in la keeno in layska hayana dad badan baa diidan marka dadka hadda ku jiraana sida la sheegaya waa dad kooban weeye afartan konton qof wax saas ahaa ku haray mar waa jirta ay boqolaal ku jireen laakiin hadda dad kooban baa ku jira oo oo laleeyahay waa kuwa ugu khatarsan oo aan dal kale iyo macnaha lasii dayin karin oo laga laga kaxayn karin meesha dadka haddaba ka soo horjeeda xabsigaas inuu sii furnaado ayaa aaminsan inuu waxyeello weyn u geystay sumcaddii dowladda maraykanka oo ku dooda in mabaadi'deeda caalamka ay saldhig u tahay difaacista xuquuqda aadanaha haaruun macruuf ayuu ahaa warbixintan inooga sameynaya damaca qaar ka mid a saraakiisha maraykanka
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal mar kale meel kasta aad joogtaan bahalka weli aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faqradada toddobaadka waxaa inoo haysa cashe ibraahim aadan cashe cud
kulanti wanaagsan dhegaystayaal toddobaadkan waxaa magaalooyin badan oo ay ka mid yihiin muqdisho iyo hargeysa lagu qabtay munaasabado dadka lagaga wacyigelinayo waxyeellada iyo dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga ah ee lagu sameeyo gabdhaha soomaalida munaasabadahaasi ayaa dadkii ka soo qayb galay waxa ay xuseen in dhibaatada gudniinka ay weli ka taagan tahay dhulka soomaalida ah iyadoo ay weliba jirto inay soo badanayaan gabdhaha yaryar ee ay dhibaatadu ka soo gaarayso gudniinka fircooniga ah haddaba barnaamijka faaqadaadda toddobaadka ee jimcahan ayaannu ku eegaynaa waxa ugu wacan ee ku dhiirinaya waalidiinta soomaalida ah inay gabdhahooda ku sameeyaan gudniinka fircooniga ah oo noqday dilaa iyo dhibaateeya u gaara gabdhaha iyo sidoo kale intay gaarsiisan tahay dhibaatada uu ku hayo gabdhaha waxaa barnaamijkan ka qaybgalaya doktar maryan cumar salaad oo ka howlgasha cisbitalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir ee ku yaalla magaalada muqdisho sheekh cabdiraxmaan xuseen cali sheekh albaani oo jooga magaalada hargeysa iyo ifraax axmed oo u ololaysa dhammaynta gudniinka fircooniga ah toddobaadkanna ku soo bandhigtay magaalada muqdisho xog ururin laga sameeyey sheekooyinka gabdhaha la gudo ee magaalooyinka qaar ee dalka soomaaliya dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqdaadda toddobaadka ee v o eda ugu horrayn waxaan hadalka siinayaa ifraax ifraax bal waxyaabahaad soo bandhigteen iyo dokumentariga ku saabsan dhibaatada ee uu gudniinka fircooniga ku hayo gabdhaha soomaalida gaar ahaan kuwa miyiga waa mahadsan tahay anaga barnaamijka a qabana waxay ahayd documentary oo ka turjumayay dalka soomaaliya gobolo ka mid ah dhibaatooyinka weli oo gudniinka markaas ku haya bulshada soomaaliyeed documentariga waxaa laga sameeyey magaalada muqdisho beledweyne iyo gaalkacyo barnaamijkan wuxuu ku saabsanaa siawada lowada ogyahay sanadkii hor dhamaadkiisa gabar yar oo toban jir ee waxaa ku dhimatay galgaduud meel la yiraahdo laasole markay gabadhi dhimatay waxaa ii suurto gashay in aan tuuladii tago oon la kulmo waalidiinta gabadhi dhasha oo dhaleen waxaan kasoo duubay xogag oo markaas waalidiintii ay la wadaageen sababta waxaa la wadaaga bulshada soomaaliyeed si ay u fahmaan dhibaata dhibaatada markaas oo bulshada weli ku hayo gudniinka markii gabadhaas documentarigeeda ama storigeeda aan bulshada ku baaf- baahinay waxaa dhacday bilooyinkii lasoo dhaafay ilaa lix gabdhood ay ay- iyagana waxay u dhinteen gud eh, dhiigbax oo markaas lagu sameeyey gudniinka gabdhahaasna gobolada ah, laga keenay ee markaas ay ku geeriyoodeen kadibna waxaa ii suurta gashay anigoo ka ka duulaayo ka dagaalamayo gabdhahaas weli u dhimanayo dhiigbaxa in aan xogog raadiyo isla markaasna waxaa noola soo sheegay gabdho hooyooyinkooda markii la guday ay arkeen saacad laba saac ilaa iyo shan saacad gabadhi markay dhiig baxayso inay isbitaalada ula soo cararaan marka waxaa la kulanay hooyooyinkaas hooyooyin ka mid ah oon kula kulanay bud maxaa la yirahda gaalkacyo iyo eh, hiiraan iyo muqdisho oo marka markaas isbitaalo la keenay marka documentarigaas baad ku soo bandhigtay miyaa kulankii ka dhacay muqdisho ha documentariga kusoo bandhignay anagoo kaashanayno culimodiinka warbaahinta maxaa yeelay een, anaga waxaa muhiim ah marka ugu horeyso culimada iyaga waxay noo sheegaan ay bulshada qaadaneen aniga activist ahay waxaa ka shaqeeyaa arrimahan oo gudniinka iyo la dagaalankiisa laakiin hooyada amba reediyaa dhegeysanayso amba t v-ga fiirsanayso aniga markaa hadla iyo ninka eh, wadaadka markuu hadlo way kala duwan tahay laba siya u kala fahmaysaa aniga waxay arkaysaa qof shaksi ah oo markaas arrintan kasoo jee- kasoo horjeedo laakiin wadaadka markay maqasho waxay arkaysaa wixii diinta islaamka ay ka qabto wixii oo markaas eh, waalidiinta la farana way qaadanayaan waa marka tahay taas eh, culimada ay muhiim noogu taha anaga waa tahay ifraax waa kuu soo noqon doonaa khadka ku jir een, waxaan rabaa anoo sheekh albanina u gudbi doona doctoresa maryan waxaad ka dhex shaqaysaa een, dhakhtarad baa tahay gaar ahaan een, dumarkana si gaara baad ugu takhasustay marka bal kaysaska aad la kulantay ee dhinaca gudniinka fircooniga ee aad qaabishay wallaahi horta gudniinkani fircooniga waxaa waaye dhibaatooyin waxaa jirta oo markaas ahaanta oo la dhaho waqti gaaban oo isla markaas la sameeyo qofka dhibaatooyin ku imaado iyo dhibaatooyin noloshiisa dhan daba socdo oo gabadha nolosheeda daba soconayo annaga badanaa hadda waxaan aragnaa oo ugu daran oo ugu khatarta badan markay imaadaan dhiig bax oo usbuuci hadda u dambeeyaba oo la keeno gabadh labiyi toban jir oo lasoo guda xaafad lagu soo gudayo oo aada u dhiig baxayso oo waxatay u baahatay in dhiig bax lagu shubo sida gabadhi kale hadda ay noo sheegaysay oo kale in dhiig lagu shubo oo ha haddii aan lagu shubin gargaarka u baahan yahay aysan la gaarin ilan wa- waxaa waaye arteriyaala ku jiro oo halbowlayaala ku jiro haddii la jaro oo qofaan aqoonin oo jaro dhiig baxaa ka imaan karo mana yaqaanin adda sidii lagu hagaaji lahay ma yaqaanin wixii waa ay sameeyeen haddana waxaa waaye ma xali karaan haddana waqti dheeray sugayaan caadi waaye dhahayaan dhib ma lahan Eh, gabadhi waa dhiig baxaysaa waqti dambe aa la keenaya isbitaalka ama lama keenaayo waa dhimanayaan nasiib daradaasuna way jirtaa waxyaabaha kaloo jirto waxaa waaye ayakoo aroosa waa la keenaa isbitaalka oo waktigii farxadda iyo maxay aheeto ay geli laheyd ah haddana isbitaal iyo xanuun iyo ay u imaaneysaa waxyaabaha kale oo markii oo u- uu yacni la gudo gabadha waxaa kamid ah inay shoog ka qaado xanuunka dartiisa infection ay ka qaadeen dhiigbaxaasaa jiro n eh, waxaa jirta kaadidoo dhibto ama ay kaadi weyso meelihii la jaray oo soo bararo caabuq qaado ilmaha dhalmadooda xataa dhibaatay ku noqotaa waqtigaa ku dheeraado waqtiga ilmaha hadday ku dheeraado ayadana waxaa badanaysa kaadida iyo isku furanka iyo waa imaanayaan ilmihii ayada laftirkeeda waxaa waaye ama waxay waqtiga ay dhalanayeen dhimanayaan ama dhibaatooyin badan oo meeshii cabaarka ay ku jireen oo oxygen la-aanta kula dhacday kafka ay ku cabaarka ay ku jireen ayakana waxaa ku dhacaysa waqti dheer n disability ama waxay ahaato in noloshooda ay saameyn ay ku yeelato oo aad ah maskaxiyan ahaan ayaka laftirkooda dhibaato ay u keenaysa waxyaabaha aan arko kamid ahayd gabar yaraa la ii keenay marka aan saarnay miiska aan damacnay inaan fiirino maxaa i rabtaa adne sida degada yarista way shoogsaneed canugta waxay diida xatay in oo aan gadacad u seexinay diida marka waxay moodaysa in weli Marka- hawshii gudniinka socota miya ha because waxaa waay adiga waa dareemi kartaa qof la jarooyo xanuun baabi'iyo la siinin eh, kabaabisyo la siinin la jaray qofkaas maxaa ku dhici karo waa maskixiyan iyo shoog iyo xanuun iyo dhiigbax iyo waxaa waaye sasoo ku dhacayo waa garta ku soo noqon doonaa doctor maryan waxaan u gudbayaa sheekh albani sheekh albani inta badan soomaalida waxyaabaha ay u cuskato amaba ay qiilka uga dhigato in gabdhaha intaanoo dhiba ay hadda doctor maryan ka hadlayso dhan la marsiiyo waxay yidhahdaan diintaa ogol in gabadha sidaan la yeeloo la qurxiyo bal haddaad taa ka warrantid بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين marka hore waa mahadsantihiin intaa kadib marka hore gudniinka hablaha iyo gudniinka ilmada labaduba waxay ka mid yihiin in si shareecada waafaqsan loo gudo waa shay diinta ka mid ah oo adilada shareecaduna ay dhigtay madaahibta islaamiga ahayna ay qabaan sida madhabta shaaficiyada ee geyiga soomaaliyeed lagaga dhaqmo taas waa qodob qodobka labaad waxa weeyaan waxay shareecadu islaamku reebtay xaaraanna ka dhigtay qofka dumara in loo gudo si khilaafsan shareecada islaamka ama la googooyo xubnaheeda taranka ama la toltolo waana gudniinka loo yaqaano gudniinka fircawniga ah gudniinkaasi shareecada kuma banaana wixii xadguduba ee markaa loo geysto gabadha waxa weeyaan ciddii u geysatay ayaa lagu yeelanayaa qof kastay ku caddaato inuu ku kacay gudniinkaas fircooniga ana waa inuu mutaystaa xaqiiqatan ciqaab ku salaysan hadba inta uu la eg yahay gaboodfalka uu geystay waana taa iminka culimmadu ay ka hadleen laakiin gudniinku inuu jiri jiray ilaa waktigii nebiga nebiguna caleyhi salaatu wassalaam uu amray waa wax jira weeye laakiin qaabka loo gudayay qofka dumara ayaa waxay tahay ee shareecada waafaqsan in la fahmo oo gudniinkan fircoonigaana lala dagaalamo gudniinkii shareecadu fasaxdayna waxa weeyaan aan la ishortaaginin waana shay waajib ku ah qofka dumara iyo raggaba sababta waxaa yeelay tahaaradii baa ku xidhan tahaarada darteed baana loogu jideeyey gudniinka marka waxa weeyaan qaabkan hadda ay ka warramayaan ifraax iyo iyo maryan ee hablaha dhiigbaxa ku keenaya ee xaaladda arooska ay ay dhibaato la kulmayaan ee waktiga dhalmada ay dhalmadii ku adkaanayso ee ku keenaya isku furanka iyo infectionka iyo kaadugubka iyo caabuqa kulli waxaasoo dhan waa gudniinka khilaafsan qaabkii shareecadu ay u fasaxday marka taa daa'iman in laysku khaldo ayaa dhacda taa marka waxa weeyaan in la kala fahmo culimaduna way ka digaan gudniinka fircooniga kan shareecadu fasaxdayna way ku baaqaan marka sidaas arrinkeeda u yahay waa tahay waa kuu soo noqon doonaa mar kale sheekh albani waad noo sii faahfaahin doontaa bal midka shareecada ogoshahay iyo midka ay midka ay diidda waabaad ka hadasha lakin midka ay ogoshahay iyo qaabkiisa xataa dadka qaar ay weli dhaliilaan waxaan u noqonayaa doctor maryan doctor maryan dadka lagu keeno waxaad ka warantay dhibaatooyinka ka muuqda iyo xaaladda caafimaad ay mutaan marka laga soo bilaabo maalintay gabadha tahay ilaa iyo marka ay dhalayso marka ma si isku midabay gabdhaha dhibaato u qabaan oo ma si isku midabaa loo soo jarjaray mise mid walba xaalad gaaray ku jirtaa intaad aragtay wallaahi qofka si ay ku xiran tahay sida gudniinka laftirkiisa qeybo kala leh dhibaatooyinka waxay u kala badan yihiin sida qofka loo gudo waagi hore waxaa waaye tibesay kala leeyihiin wax la kala dhaho mathalan for example waxa dhanaa inta la jaro dadka gobol aa la isku talaa hatee mararka gobol meelay kaadida kasoo baxdo ama meel ay caadida kasoo baxdo ma la helaayo ama meel hatee hadii laga fiiriyo ama meel ay kamid tahay laakiin badanaaba anaka kuwa nolo keeno waxaa waaye kuwo oo at least adig wax dhan ay soo sameeyaan waxyaaba ay soo jareen ama qayb ha ahaato ama asaga dhan ha ahaato mid kasta midka uu ka badan yahay ama uu ka dhib badan yahay noocyadaasay u kala bedelan yihiin marka marka qofka xaaladaha ka muuqda ma in qofkii sidii la doono laga yeelayba mise waxaa jira qaabab ay maraan dadkan gudniinka sameynaayo oo ay yidhaahdaan qaabkan waa qaabka ugu fiican ee gabadha loo gudi karo macnaha meesha dhiig baxa uu ka imaanayo ee gabadhan keenaya in dhiiggii uu furmo xagee ka imaanaysaa qaabkuu ka imaanaya wallaahi marba siyaa loo gudaa mararka gobol waxay sameeyaan waxay dhahaan qaab qaabka horan jaraynaa afka horan jaraynaa asaa isku tulaynaa oo waxayba dhibaato sabab mararka gobol ay gaarsiiyaan meesha oo kaadhaysta afkeeda ay gaarsiiyaan marar waxay jiraan labada faruuriyood macalaa qaabkaas kore macalaa wax dhan ay soo jarayaan waxay isticmaalaan sakiina wax dhan lagu jaraa waxaa kaloo hadda oo dhibaatooyinka ka imaado qalabka ay qofka ay ku jaraayaan ama ay ku sameynayaan wuxuu ka qaadi karaa tetano wuxuu ka qaadi karaa cudurada faafoofa sida h i v ga oo kale len maamadaa maamo guri joogto oo waxaa waaye tay rabta qofka usoo gudo oo ay kasoo yeesho qofka yani d- waxaa waaye noocyo kalba bedelan ay usoo gudaan laakiin si professional ama ay dhahayaan taababka ugu fiican oo waagi hore la dhihi jira ama baadiyaha laga soo guda xatee waxaan aragnay dad oo gabar noo imaato dulduleelo meelo ku laha oo qaab maxaa waaye saan waxay dhahda markii la igudaayo si dhiig joojin loogu sameeyo aquraxyo aa lasoo geliyay meesha la jaray si layskugu dhiji wow waa tahay waa kuusoo noqon doonaa doctor maryan ifraax baanu noqonay ifraax waxaad sheegtay inaad la kulantay waalidiin gabdhahoodii guday aad kula soo kulantay een, ah, meelo miyiga ah maxay kuu sheegeen waalidiintani oo ay kugu qanciyeen inay gabdhahoodii sidaa u galaan waxay leeyihiin diinta anaga shareecada raacayna leeyihin waxaan diin waaye waana dhaqan hore usoo jiri jiray saasaan ku sameynayna waxa waay anaga wixii diinta islaamka eena farta ma diideyno wixii culimada noo sheegtana ma diideyno laakiin culimada ayaga waxaa loo baahan yahay inay naqdaan hogaankii dadkan miyi joogo iyo dadka magaalada joogo inay baraan sunnada micnaheedu wuxuu yahay shareecooyinkuba micnihiisu wuxuu yahay waalidiinta markaas way fahmayaan laakiin wa- hadduu shiika hadda een, shiika dadka nagula jiro wuxuu yidhi eh, sunnada waajib Sheekh waa Albani.
in oo yacni gabadha lagu sameeyo hadda saasoo noo sheegaya waxaa laga yaabaa hooyada miyiga joogto eh, haddii iida raadiyaa dhegeysanin odayga inuu dhegeysto odayga wuxuu leeyahay shiiqaasaan yiri gabadha qasab waa in lagu sameeyo fahankiyaa marka jirin marka een, waalidiinta weli eh, deeqa hooyadeeda waxaan xasuustaa een, markii aan dhahay hooyo macan gabadhaada hadda maadaama ay u dhimatay haddii aa gabar kale dhashid maxaad samayn doontaa waxay tiri sida deeqaan u gudaa u gudaya weli idoo oo naxsan oo aqlabkii ay dhistay ee gabadha ku guday ay dumisay dharkii gabadheeda laheyd ay tuurtay ee dacaskii keliya gabadheeda ay xiranaysa ee ka reebtay ee haddana wuxuu ku tiraada waxaa ku sameynaya sidii gabadhi kale aan yeelay marka taas waxa waaye faham darada awoowaha oo markaas hadlo wuxuu yidhi annaga dad mii joogaana ha noola yimaado ha noola sheego hana la baro diinta waxay qabtay iyo diinta waxay qaban laakiin hadda waxa annaga nagu taagan waxay tahay wixii shareecada islaamka ee nafar marka ma waxay leeyihiin een, inay diinta sidan nafaraysa in kale ma ogina iyadoo la sameynayo unbaan aragnay annagana waa sameynaynaa ha exactly waxay leeyihin annaga saan aa la samey jira waan sameynaynaa waxay diintaas leedahayna saan wa maadaama hadda adduunka wuu hormaray technologya dad qof walba isticmaalaya deeqo markay dhimatay dhimashadeeda een, dadaa soo sheegay kadib adduunka dhanaa ka hadlay oo v o da xitaa ay aada mataqaana uga hadashay gabadhaas dhimatay Een, hadda markii aan wareysiyada iyo xogagta aan noo aruurinayno hooyooyinka isbitaalada geeyay waxaan weydiiyey waxa ku dhaliyay inay gabadhooda isbitaal geeyaan taasna jawaabteeda waxay ahayd een, waxaan idaacadaha ka maqalnay halkaas iyo galgaduud gabar u dhimatay markaan aragnay gabadheena oo dhiig baxaysana waxaan ula cabsanay inay gabadhaas galmudug ku dhimato camal ay u dhimato oo gudniinkan u saameeyo dhimasho marka culimadaa loo baahan yahay inay wada istaagaan anay ani activista ah waxaan nahay Waa anu waa gartay.
hadli karaa laakiin hadalkeyga waa gartay yacni ma naqanayo kida sida shiika oo maaragtay active u yahay oo dadku u dhegeysana culimmadaa la rabaa inay masaajidyada ka hadlaan culimmadaa la rabaa inay reediyoyaasha ka hadlaan t vyada ka hadlaan inay bulshada wacyigelin uga sameeyaan maxaa yeele hooyada waxaa la yidhi haddii gabadheeda ay dhibaato ku sameyso ay u dhimato diyaa laga raba amba hadda shiik wuxuu yidhi waxay muteysanaysaa ee dhibkaas ay geysato wixii ay sharciga u qabanayo amba diinta islaamka ay jiraan marka waxaan rabaa inayba dhicin inay gabar u dhimato culimada hadlaan anagana aana ka daalin inaan ka hadalno Waa tahay, Ifraax. ifraax waa maasanta uu maasanta kusoo noqon doonaa waxaan ku noqonayaa sheekh cabdirasaaq albani sheekh cabdirasaaq waxaad sheegtay in gudniinka kan wiilasha iyo kan gabdhaha labadaba ay diinta qabto laakiin qaabka uu ogol yahay baad laba u dhigtay mid waxaa tiri een, waa kan fircoonigo isaga bataatanba lama ogola marka midkan sunnada ah ee laga yaabo in dadka qaar ay ku qaldaayaan inay gabadhii gudniin fircooniga u gudaan waa noocee midkay diinta ogoshahay horta gudniinka had iyo jeer haday dadku ay aan- fahamkeedu yar adkaada waa gudniinka xagga hablaha gudniinka inamada waa la iska garanayaa gudniinka hablahana waa la garanayaa laakiin waxaa dhex cararay ama dhex galay arrin dhaqan ah oo soo jireen ah oo gudniinka fircooniga ah oo dumarkiina aafeeyey runtii iyo hablihii oo caafimaadkooda ku cayaaray oo qeyrkood ka reebay oo sidaa hadda ay dee ifraax uga warramaysay een, ay dhici karto inay u dhintaan maaragtay hablo warkii ay dee gudniinkii ama qalab aan nadiif ahayn lagu gudo ama qaab aan shareecadii fasixin oo caafimaadkiina ka hor imanaya sharcigana ka hor imanaya loo gudo marka qaabka saxa ah ee in loo gudo ay tahay hablaha waa qaab fudud ilaahay subxaana watacaala xubinta taranka ee uu ku abuuray haweenka waa xubin loogu talagalay in ay waxa weeyaan shaqadii loogu talagalay in dee maaragtay ay qabsato iyadoo aan la dhaawicin iyadoo waxba la yeelinin laakiin waxaa jira markii gudniinka la yidhi gudniinka dumarka la doonayaa waa cadka yar ee ka baxa kaadimareenka dushiisa in foodeeda in yar la laga dhiijiyo la taabto dhoorkaa yar ee ay fuqahadu ama culimmadu ay yidhaahdaan waa sida dhoorka diig oo kale u eg in la yar taabto xagga inta sare la yar taabto sidaasay kutubta u qeexdaa labada taaban karo faruuriyaha iyo bishmaha iyo xubinta taranka inteeda kale qaybaheeda kale oo dhan lama toltoli karo lama googoyn karo saa daraaddeed baa nabigu alayhi isalaatu wasalaam umu catiyat alansaariya oo ahayd haweeney dumarkan gudda waktigii nabiga alayhi isalaatu wasalaam magaalada madiina ayuu la dardaarmo wuxuu ku yideedaa khafadtii fa ashimii walaa tunhiki marka aada hablaha gudayso waa inaad yar ursiisaa maaragtay xubintaas walaa tunhiki bimacnaa laa tubaaliqii fi lqatci waxa aad goynaysana ha ku talax tegin faina dalika axdaa lilmar'ati wa axabu ila albacli haweenaydana iyada taasaa u fiican ninkuna jecel yahay marka taa fuqahadu dee si kooban bay u sheegeen waanay sida marka aad qaabka u sharxeen iyo qaabka iminka dibiga casriga ah labadu way iswaafaqayaan wax xanuunana ku keeni mayso wax cirib xumo xagga maaragtay caafimaadna ku keeni mayso marka talbiiskaasaa dhacay oo ishuwintaa ama arrintaa murugta la geliyey ee hablihii qaabkii loo gudi lahaa ee saxnaa iyo qaabkii sidaa ay hadda ka sheekeynayaan habluhu ayaa dhacday marka taasaa jirta waxaa kaloo jirta gudniinka dadka aan xamili karinin ee aan awood tabardarri darteed ilaahay baaba qofka u dhayin karo qof tabar daran oo haddii la gudo laga baqanayo inuu u dhinto ama naafoobo taa culimadoo dhan way isku waafaqsanyahin qofka noocaasa inaan la gudi karinin waktiga la gudayana waa wakti dambe oo ay ku waajibaysaa waa waktiga qofku ilmuhu qaan gaadho oo awood uu leeyahay laakiin haddii yaraan lagu gudo yaraantu waa u furan tahay ilaa toddoba toddoba marka uu joogo in lagaga dhiijiyo qofkii dumarkaa marka la gudo waxaa la rabaa inay toos u socoto oo shaqadeedii qabsato oo aan dhakhtar la geynin oo laakiin hab caafimaad goob caafimaad lagu gudo oo dad professional ah oo aqoonteedii leh ay gudaan oo ay culimada nooc ay arrinta noocaasa ay wacyigelinteeda ay mujtamaca ka raaridaan ayaa loo baahan yahay marka waxaa kaloo jirta fatwo ay culimadu ka soo saartay arrintaa haddii loo baahdana maaragtay waan sheegi karaa shan qodob ka kooban oo sidaa ay ku bayaamiyeen waa tahay fadwada fadwada waan usoo noqon doonaa sheekh albani laakiin waxaan rabaa mar haddii la yidhi qoftii dumarka ahayd ha laga dhiijiyo hore ha u cararto xagguu markaa ka yimid qaladkan ah in gabadha la jarjaro xaggee kaasna lagu saleeyo oo xaggee dadka soomaalida ah ama diinta markay noqoto qaladka xagguu ka taagan yahay walla arrintaasi saliya raatonna diinta kuma leh googoynta iyo toltolistaas hablaa loo geysanaya waa arrin dhaqan soo jireena oo dee ummaduhu dhaqamay leeyihiin dhaqamada iyo iyo diintu marna way iswaafaqaan marna way kala tagaan marka waa arrin dhaqan oo jahli ku salaysan iyo aqoon darro maaha wax shareecada loo nisbeyn karo ama loogu abtirin karo shareecada shareecada arrintan way ka digaysaa wax kasta oo qofka dumara waxyeello u ah nafteeda weliba xubintaas waa xubin xasaasiya oo in la dhowro ay tahay waa halkii taranka bini aadmiga uu ka beermayey waana halkii qofka dumarii ay isticmaalaysay xaaladaheeda kala duwan waa halkii waxa weeyaan inanta maanta ee guurgalka ahi guurkeedi iyo mustaqbalkeedi uu ku xidhan yahay marka in aada iyo aada loo dhowro oo la ilaaliyo waa waajib diiniya waana in aada iyo aad looga degaa dadka doonaya intay sameeyaan dhaqamo aan shareecada sal ku lahayn aqoontana sal ku lahayn oo jahli ku salaysan inay shareecada u nisbeeyaan waxaa kaloo iyagana la rabaa darafka kale in inaan la odhanin gudniinku siduu u dhan yahay waxaan la isku xaabinay sidii iminkaba dhacday two thousand eighteen-ki february maalintii caalamiga ahayd ee ee gudniinka hablaha gabdhaha loo maaragtay loo bandhi- bandhigeedii ayaa waxaa lagu soo qoray kolley anu hargeysaan joogaa waxaa lagu soo qoray boodhadhka gudniinka habluhu waxa uu dhaxalsiiyaa dhibaato caafimaad oo waarta kelmadaasi sideeda ma wada aha laakiin way jiraan haddii gudniin xun oo aan shareecada iyo caafimaadka midna waafaqsanayn hadda haddii hablaha la mariyo in ay arrintaasi dhaxalsiinayso marka waa in lagu arrinta noocaasa lagu xidhaa gudniinka qaldan weyn la yidhahda laakiin gudniinka saxan ee shareecada waafaqsan waa sidaynu tilmaani wey waa tahay shaqalbaan waa kusoo noqon doonaa gudniinka laftarkiisa iyo dadka qaar far ku gadaan oo yidhaahdaan gabi ahaanba looma baahna xataa eh, kadhiijintaas adaa laakiin noo faahfaahin doona waxaan rabaa inaan ku noqdo doctoresa marian doctor marian eh, waxaad ka dhawaajisay in dadka lagu keeno ee gudniinka lasoo mariyey in xataa ay ku jiraan kasakow eh, gabadhii markaa lasoo guday marka laga tago in xataa lagu keeno gabdho aroosa iyagana sidee wax usoo gaaraan gabdhaha arooska waxa waaye waktiga oo- ama ayago xataa laftirkooda dhiigbax mararka gobol waa la keenaa soo qabsaday Een, laakiin waxaa soomaalida loo yaqaanaa waxaa waaye waa la furaa meesha ilaahay ugu talagalay basajkii la mari lahaay waa xiran yahay oo maqaana kasoo koreeya oo gudniinkii baa lagu xiray ha waa xiran yahay ila meeshaan maqaar waaye meel furanay ahayd oo waxaa la waa la qurxinaa ilaahi wuxuu sameeyey awalaa lo- aa- aa- qof bini aadana qurxi karin ayaga waxay lagu dhahaa waa la qurxinaa marka waxaa waaye maqaarkii aa la isku daboolaa marka meel furanba oo maba jirtaba waxyaabaha keenayo aan hore usoo sheegay oo infectionka saadidii meesha ay soo marto oo fiican ma laha gudahay ku jirtaa caadadii sidoo kale waxyaabaha kaloo jirto waxay tahay een, burooyin xatee oo kusoo galo way jirtaa marka kuwa noo imaado waxaa waaye muhiimada ugu weyn waxaa waaye inaan furno xanuun la-aan because waxaa waaye meel la mari karo ama meesha loogu talagalay la tegi kara maaha marka een, xirnaanshaha meeshaas ay xiran tahayna waxaa keenay gudniinkii fircooniga ahaa ee markii hore gabadha iyadoo gabara lagu sameeyey ha waaba xiran tahaba meesha qamaa laga dhigaba La- waxay yani structurkii qaabkii ilaahay ugu talagalay aaba een, me- inta laga bixiyey aa haddana laysku tolay meel maqaar camal aha laga dhigay oo qam ah marka maxaa samaysaan adinka annaka waxaan sameynaa waxaa waaye waa aan furnaa sometimes waxaa waaye markii la furo waxaa soo baxaaya inta caadiga ee normalka aheedo oo oo gudaha ku jirta waxaana u sameynaa si aysan mar dambe aysan ay- aysan u eh, aysan u xirmin oo geesaha loo kala bixiyaa asa marka haddana waad furaysaan markaad furtaan haddana tolliin baa haddana jiraya soo maha waa qasab meelaan jarnoon furnay
marka marka Banaha inaan dayo.
marka een, kaysaskaasoo kale intay idin soo maraan toddobaadkii bishii imisaa idin soo mara wallaahi waxay ku xiran tahay dad badan waa xishoodaan isbitaalada ma imaadaan laakiin haddeertaan dadka xoogaa waa soo irbuxayaan way fahmayaan waxaan inay dhibaatooyinka imaan karaan marka gabadhii arooska ahayd iyo ninkeedii oo isla socda inkastoo sometimes ay nimanka ay xishoonayaan oo ayaga laftirkooda la dhahaayo ninkan waxaa waaye wax mataro ahoo gabadhii oo oo aroosada iyo ayagoo xishoohayo weliba ay imaahayaan waxaa laga yaabaa ninka inaad raadisid oo aad la hadashid oo markaas kadib aad labadoodiba aada u samaysid maxaa ninka loo raadinaya ninka waaba dhuumana waa kaa dhuumana waxani waxaa waaye een, ceeb waaye daa wax matara in la dhaho ka cabsana maxaa marka adinka ka- kiisaskana waa ay badan yihiin adiga abro- approximately adiga eh, waxay ku xiran tahay annaka tirkoob hadda oo saxa ma ka hayno laakiin waa cadad badan waay oo weliba soo zaa-idayo oo waxaa hadda waxaa la waa dhamaatay ma jirto laakiin taybabka oo ugu daran ayagoo ahaa la keenaa marka dhakhaatiir ahaan een, mar haddii gabadhii laydiin keenay oo ay dhiban tahay oo xilligii arooskana la joogo een, maxaa loogu baahan yahay in ninka ula socdo
Waa maya waa waxaa waaye ninka in lala hadlo loo sheego een, la ogaado gabadhan yani hadhowti ilan in lasoo aroosay ahligeeda consentina waa looga baahan yahay inay isla socdaan gabadhan la furaayo waa tahay waa kugu soo noqon doonaa mar kale een, doctor marian ifraax een, waxaad ka warantaa een, waalidiintan aad la kulantay ee gabdhaha guday een, marnaba ma isla soo qaadeen arrimaha ku saabsan een, in la sunna gudo mar haddii waalidkii aanay gabadhii kaba dhaafayn inay gudaan ma ka hadlaan ama ma u shee- ama ma u sheegtaan in haddiiba aan la dhaafayn in la sunneeyo gabadhii oo laga dhiijiyo oo jirkeedii aan la gogoyn Een, ha waxaa xasuusta ee, hooyada beledweyne een, gabadheeda oo markaas dhiig baxayso ayeydaa gudday ayada raadiya waxay maqashay gabar inay u dhimato gudniin ayada way naxday marka markay naxday gabadhii soo wacday marka ayada waxay dhahday gabar dambo ma taabanayo dheed mana gudayo haddii aan ogaan lahaa inuu dhibkan keenayne waan sunnay lahaa marka hadda way fahmayaan yacni dhibaatada haddana deeqa ma ahan gabadha ugu horreysa keliya ee u dhimatay laakiin waa deeqa gabadha ugu horreysa ee soom soomaaliya indhaha u furtay in gudniinkii gabdhaha ay u dhimanayaan waa waa waxayna qatay arrinta ugu xanuunka badneed ee markii laga hadlo gudniin in ay gabadhaas toban jirka ah ay dhig baxday waxaa aniga igu xanuun badnaa aabaheed oo isbitaalka geeyay gabadha isbitaalka waxay tiraahday aabbaha markuu noo keenay waxaan ku dhahnay gabadhaada dhiiga u baahan tahay dhiig ushub waana hayana waa dhihi waayo mahayna waa dhihi waayo marka waxaas bulshada waxaasay dhegeysatay
raalle ahow isbitaalka wareysana haana wuu dhihi waayey mayana wuu dhihi waayey macnaheedu maxay tahay macnaha inuu gabadha dhiig u shubo dhiigga waa ushubaa dhiiggeen ma ushubaay gabadhaada dhiig u shuba liyo dhiiga u baahan tahay haye waa ushubaa ma dhihin maya ma ushubaay ma dhihin meeshuu iska fadhiyay shoogo iska ahaa marka wuu shoogsanaa miya marka waa sh- waa shoog yacni waa naxsanaa tan kale aniga waxaa u dareemaba dadka miyiga joogo ee in ay la tahay haddii ayaga dhiiga laga merino dhiigii haddii laga qaaday ay dhimanayaan taasna because ani aabaha inaan wareystaa rabe laakiin hadal waa ka keeni waayo marka waxaad ka waan isku dayay waxaad ka warantaa dokumentariga aad maalintan hadda la isxusuusinaya gudniinka fircooniga iyo dhibaatadiisa ee muqdisho aad ku soo bandhigtay dadkii daawaday ee dokumentariga een, macluumaadkiisii ka war helay maxay yidhaahdeen Een, runtii bulshada aaday usoo dhaweeyeen Een, waxaana aada laiga codsaday in aan documentariga meeshaas keliya aanu ku ekeenin oo tviyada iyo radioyaasha soomaaliya oo dhan laga soo daayo in oo dowladda federaalka soomaaliya ay sharci cad soo saarto si bulshada ay u ogaato gudniinkan ee oo ba-an ee gabdhaha dhibaatada u keenaya in oo wax xun yahay haddii sharci la helana ay xakameynayso hooyada inay ku fikirto inay gabadheeda guddo balse weli wacyigelin loo baahan yahay marka een, waxaa la codsaday in miidiyaha ee aada looga soo daayo ee bulshada la wadaago wacyigelinteena la joojina Een, waad mahadsan tahay ifraax waxaan ku noqonayaa sheekh cabdirasaaq albaani sheekh cabdirasaaq waxaa tiri eh, shan qodob ayaa laga soo saaray oo fadwo ah bal shanta qodob iyo waxyaabaha ay ay gudniinka fircooniga ka yidhaahdeen Een, fatwada fatwada gudniinka ee wasaaradda awqaafta somaliland ay soo saartay bi- shantii bishii labaad labada kun iyo sideed iyo tobanka qodobkeeda koowaad wuxuu ahaa in gudniinka habluhu ee sharciga ah ama sunniga ah uu yahay mid waajiba iyadoo loo gudayo qaab waafaqsan shareecada islaamka sida ku cad nusuusta iyo madhabta shaaficiyada ee lagaga dhaqmo dalka qodobkii labaad waxaa xaaraana oo dembi ah gudniin kasta oo aan waafaqsanayn ama khilaafsan gudniinka sharciga ah kaas oo dhaliya ama keena googoyn toltolis iyo wixii lamid ah sida gudniinka fircooniga qodobka saddexaad gabadh kasta oo la kulanta gudniinka gudniinka gudniinka fircooniga ah waxa ay yeelanaysaa magdhow ku salaysan hadba inta uu leegyahay kaboodfalka loo geystay qodobka afraad qof kasta oo ay ku caddaato inuu ku kacay gudniinka fircooniga ah waxau mutaysanaya ciqaab ku salaysan hadba inta uu la-eg yahay kaboodfalka u geystay qodobka shanaad wasaaradda diinta iyo awqaafta waxay baaq u diraysaa dhammaan waalidiinta ururada bulshada ee rayidka ah iyo kuwa dawliga ah ee ka shaqeeya wacyigelinta iyo joojinta gudniinka fircooniga ah f g m-ka inay dhaqan geliyaan fatwadan ee kasoo baxday wasaaradda islamarkaana ka feejignaadaan inay cid kale oo gaar ah ka qaataan fatwo aanay wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda somaliland aanay ogeyn Een, fatwadii lasoo saaray waa taa waana ta dhaqangalka iminka waddanka ilaa iminkadaa wax ka dambeeyana ma jiraan marka waxaan cod dheer iyo cod gaabanba ugu sheegaynaa in shareecada islaamka iyo dhammaan culimmada muslimiintu ay barbar taagan yihiin la dagaalanka gudniinka qaldan ee hablaha waxyeelada ku ah islamarkaana waxa ay ku baaqayaan in gudniinka hablaha lagu gaabsado shareecadu ay ogoshahay marka weli weli n ka mashaayiq ahaan n mashaayiqdii baa tihiin n sida ifraaxna ay ka dhawaajisay n dadka badidiina ay la qabi karaan waxaa ka mid a in dadku ay mashaayiqda dhegaystaan oo iyagii la bidaayo inay arrimihii diinta iyagu dadku uga aqoon badan yihiin marka idinka qaabkee ku gaarsiisaan dadka xogtan ay idinkaga baahan yihiine dhinaca diinta iyo shareecada ah ee ah inaan gabdhahan in la taabto inuusan sharcigii islaamka ee dadka ay ku dhaqmaya inuusan waafaqsanayn xagee ka xagee u marisaan farriintiina annagu fariintayada horta de waxaanu u marinaa marka hore goobaha ay culimadu ka howlgalaan sida masaajidada iyo goobaha waxbarashada iyo miidiyaha waktiyada maaragtay wacyigelinta caamka jirto dhammaan si caama looga howlgelayana waanu kala qayb qaadanaa annagoo bayaabinaynaa gudniinka saxan iyo gudniinka qaldan annagoo kala bayaabinayna oo kala qayb galnaa wada shaqayn baana aan xaggaa ka leenahay marka taas maaragtay anagu wacyigelinteedu xaggaasay ka baxdaan waa tay aad baad umahadsan tahay waxaan rabaa inaan ku noqdo doctor maryan doctor maryan maadaama aad gacanta kula jirto howlahan dadkii dhibaatada ay ka soo gaartay gudniinka fircooniga aad maalin walba aad faraha kula jirto cisbitalkii hooyadii dhallaanka ee banaadirna aad joogto bal waxaad ka warantaa dadka marka laguu keeno oo waalidiinta ay kuu keenaan inaad u daweysaan oo la tacaashaan qofkii ka sokow ma jirtaa macluumaad kalaad siisaan oo ku saabsan xaaladan ilmahan yarkaa la geliyey waan siinaa waa la hadalnaa waa weydiinaa waxyaabaha ku kalifay mararka gobol waxaa laga yaabaa habartii iyo aabihii dhalay hooyadii aabihii dhalay inaysan ayaga gudino qof kale ama ayeeyo ama ay gudo gabadha ugu dambeysa hadda noolkeena gabar labiiyo toban jiray ahayd yani ayadoo yar lama gudin ayadoo weynaa la guday marka hata waxaa jirta gabar kale oo nin asagoo oynayo oo ii keena oo og dhibaatada oo intaas diidaya oo dhahay adeer aniga dayuus baan ahay markaan dhahay adeer maxaa dhahay maxadaas u dhehaysaa hadda gurigeyga ani waxaan dhahay gabdhahaas gudniinkan saaniyaa loo gudin waxaan dhahay kale waa la waday waa la geeyey waa lasoo guday waa kana dhibaatadii isbitaalkaana la taaganaho dhahay marka qofkaas oo kale asaga waaba ogyahay dhibaatadii laakiin qofkii kale oo dhibaatada geysta lamaba socdaba qofka oo kanaxaaya a isbitaalka keenaba oo dhibaatadii markaas maxay ahayd oo gacanta ku haayo laakiin haddii dadka kalena waaba arkeen oo dhibaatada markaas la socoto aan u sheegayno celcelis ahaan toddobaadkii imise kays baad la kulantaan doctor maryan wallaahi marba si waaye cadad ama hal ama labo ama mararna way badan yihiin marna way yar yihiin waa kala babedelan yihiin laakiin waa joogto a way joogtaa waa tahay waxaan rabaa marka dardaarankiina iyo kelmadihiina ugu dambeeya mid walba marka waxaan rabaa ifraax adoo adoo soo koobaaya kelmadaada ugu dambaysa maxay tahay ku saabsan gudniinkan fircooniga ee weli dadka soomaalida ay ka harila yihiin oo weli gabdhihii lagu dhibaateynayo
marka ugu horeysa waxaan leeyahay waalidiinta inteena gabadhooda ku sameynay maadaama hadda xoogaha fahmayaan inay u baahan yihiin in dhakhtar geeyaan inay la tal inay la tashadaan caafimaadka inay culimmada su-aal ka weydiiyaan inta aynaba ku sameynin inay caawinaad raadsadaan taasaa kula talinaya maxaa yeele gabadhaas yar gabar mustaqbal waxaa laga yaabaa inay naqato dhakhtar inay naqato qofkii wadankan ka talin lahaa marka in gabadhaas aa badbaadina waajib waxoog saaran yahay culimmada dhakhaatiirta iyo activist dadka uololeenaya arrimahan aniga oo kale waalidiinta sidoo kale waxaa leeyahay somaaliya hal meel inaa ugu soo jeesanay inaa gudniinkan ka cirib tirna soomaaliya waa tahay aad baad umahadsan tahay sheekh albani maxaa kusoo gabagabaynaysaa kelmadaada ugu dambaysa ee ku saabsan gudniinkan fircooniga ee weli dhibaatada ku haya gabdhaha yaryar ee soomaalida waxaan ummadda soomaaliyeed meelay joogaanba u dardaarmayaa marka ugu horeysa cabsida ilaahay iyo inay dareemaan mas-uuliyada ka saaran hablohooda oo ay ilaaliyaan islamarkaana gudniinka ayno ay hablahooda gudayaan ay ka dhigaan gudniin shareecada waafaqsan kan kalena ay meelga soo wada jeestaan oo waxa weeye laga cirib tiro gudniinka hablaha lagu dhibaataynayo geyga soomaaliyeed laga laga cirib tiro ee aan shareecada waafaqsanayn ilaahayna kaga baqaan qofkii inantii waxyeelo loo geysataana waa inay arrinta noocaasa ay gaadhsiisaa ciddaa ay is leedahay waxbay ku qaban karaan leanno waa mustaqbalkeedii lagu ciyaaray inantaa la googooyey ama la jarjaray aad baad umahadsantaha ugu dambayntii doctor maryan kelmadaada ugu dambaysa adigana aniga waxaa u sheegi lahaa ummadda soomaaliyeed gabadha waxaa waaye dhibaato badan in loo geeyo iyadoo oo maxay ahaato aysan galabsanin ama aysan ahaanin la fiiriyo sida saxda ah lala joojiyo wacyigelin fara badanna waa ka sameynaa dadkan waa u sheegeynaa yani waxyaaba waxaa jirto dhibaato aad iyo aad u waaweyn le qofka u keenayo ilaa dhimasho ilaa maxay ahaato nolosheeda maskaxiyan ahaan in waxyaabahaas laga fiirsado dowlad ahaan sharci laga soo saaro ma dadkaas sameynayana maxay ahaato dadka haddii ay fahmaan oo maxay ahaato dhibaatada jirto ay arkaan in waxaa la rabaa la joojiyo aysan aysan dhicin
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee jimcahan waxaana ka qayb galay doctor maryan cumar salaad oo ka howlgasha cisbitalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir ee magaalada muqdisho sheekh cabdiraxmaan xuseen cali sheekh albaani oo jooga magaalada hargeysa iyo ifraax axmed oo u oloolaysa dhammaynta gudniinka fircooniga ah intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
caasha ibrahin aadan ayaana dhegaystayaal inala socodsiinaysay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka mar kale ayaanu dhammaantiinba meel kastaa joogtaan ba idin leenahay galab wacan oo wanaagsan haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuraha islaamka waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dowladda iiraan iyo maraykanka ayaa loolan adag ugu jira sidii ay u kala kasban lahaayeen dalalka beesha caalamka maraykanka ayaa arbacadii dalka booland ku qabtay shir laba maalmood soconayay shirweynahaasi oo looga hadlayay mustaqbalka bariga dhexe madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in shirkan si gaara loogu eegi doono dalka iiraan oo ka mid ah dalalka awoodda leh ee dunida islaamka sidoo kale qabanqaabiyaasha shirka ayaa sheegay in diiradda lagu saarayo xiisadda ka dhex taagan falastiin iyo israa'iil dagaalka yemen iyo ururka daacish shirkan ayaa waxaa ka qayb galay wakiillo ka socda dalalka yurub oo iyagu taageersan heshiiska kii lala galay iiraan kaasi oo uu maraykanku ka baxay ku dhowaad lixdan waddan ayaa shirka bariga dhexe lagu casuumay waxaana kasokow maraykanka oo soo qabanqaabiyey ka qayb qaadanaya israa'iil iyo dalalka carabta qaarkood waana markii ugu horreysay ee dalal carbeed iyo israa'iil ay si toos ah shir uga wada qayb galaan tan iyo sagaashameeyadii qarnigii tegey laakiin shirkan waxaa ka maqan dowladaha ruushka shiinaha iiraan iyo falastiin kuwaasi oo ku baaqay in shirkaasi gebi ahaanba la qaadaco iiraan ayaa xusaysay afartan guuradii ka soo wareegtay markii kacaanka islaamiga ah uu ka dhashay dalkaasi ee uu talada qabtay aayatullah khumeyni isagoo aasaasay jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan dowladda maraykanka waxaa shirkan uga qaybgelaya xogayaha arrimaha dibadda mike bombeyo madaxweyne ku-xigeenka mike pence iyo qareenka madaxweyne donald trump master rodi juliani kaasi oo sheegay in uu isbeddel loo baahan yahay si nabad buuxda loo helo
si aan u helo nabad iyo ammaan ka hirgala bariga dhexe waa in isbeddel weyn lagu sameeyo diktatoriyada diinta ku salaysan ee ka jirta iiraan waana in ay dhammaataa oo si deg deg ay u dhammaataa si nabad iyo ammaanba loo helo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa ka hadlay ahamiyadda ay leedahay ka qaybgalka dalalka carabta ah ee shirkan
What is important about this meeting, and this meeting is not in secret because there are many of those, is that this is an open meeting with representatives of leading Arab countries that are sitting down ahmiyadda shirkan ayaa ah inaanu ahayn mid sira sababtoo ah kuwo kale oo badan oo qarsoodiya ayaa jira waa shir furan waxaana ka qayb qaadanaya dalal carbeed oo muhiima kuwaasi oo la fadhiisan doono israa'iil si loo horumariyo ujeeddadeenna wadajirka ah ee la dagaalanka iiraan iiraan ayaa ku eedaynaysa maraykanka in dalalka kale uu ku cadaadiyey ka qaybgalka kulanka ee aanu jirin rabitaan dalalkaasi dhinacooda ka yimid waxaana arrintaasi faahfaahinaya wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed jawaad zariif
waxay adeegsanayaan lacagtooda iyo saamaynta milatarigooda waxay adeegsanayaan miisaanka ay ku leeyihiin dalalka qaar si ay u helaan dalal badan oo shirkan ka qayb gala qaar badan oo shirka tegey ayaa noo sheegay inaanay jirin wax kale oo ay samayn karaan khubarada siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in dalka poland oo ay maraykanka xidhiidh dhow leeyihiin oo shirkan lagu qabanayo uu tallaabadaasi ku waayi karo saaxiibo badan sida uu faahfaahinayo buter boras oo ka tirsan xarunta yurub u qaabilsan xidhiidhka dibadda I have the feeling that the Trump administration doesn't care much about uh, Europe's unity, or even more perhaps. Uh, it really tries to exploit.
waxaan dareensanahay in maamulka madaxweyne trump aanu dan iyo heel ka lahayn midnimada yurub ama uu xitaa ka fiirsanayn heshiisyada kala qaybinaya dalalka reer yurub
madaxa arrimaha dibadda ee midowda yurub federica mogherini ayaan iyadu ka qaybgelin shirka bulan ee uu maraykanku qabanqaabiyey ee looga hadlayay arrimaha bariga dhexe ruushka iyo iiraan oo iyagu shirkan qaadacay ayaa qaaday tallaabo kale oo u muuqata jawaab diblomaasiyadeed iyadoo oo madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo madaxweynaha iiraan xasan ruuxani ay khamiistii shalay ku kulmeen magaalada suushi ee dalka ruushka waxaana kulankaasi ka qayb galay madaxweynaha turkiga rajeb tayib erdogan kulankaasi ayaa looga hadlayay mustaqbalka suuriya dhinaca kale iiraan ayaa guul kale ka soo hoysay maxkamadda caalamiga ah ee heeg kadib markii ay maxkamaddu sheegtay in aanay iiraan wax heshiis ah ku xadgudbin islamarkaana ay xaq u leedahay inay sii wadato dacwadda ay ku doonayso in xayiraadda laga qaado lacagta iyo hantida maraykanka kaga xayiran dowladda maraykanka ayaa dadaal ugu jirtay in arrintaasi ay ishor istaagaan iyago oo ku eedeeyey iiraan in ay taageerto argagixisada caalamiga ah intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tanii kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan ayaa dhegeystayaal inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha islaamka markana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waxaynu ku wada nasan doonnaa codka sayid khaliifa iyo weliba hablaha geeska afrika
magayuun maga mashi'in magoomodin magagixin magabluulin mangurin magabin halkeeye gabaydiina maandayn geeraa raadaydii iminkan gardaajo angunaanadine horti niman gunteediyo barangogol dhiggeedo gundadeegii aqoonu oday garabdar lahaynba oday gowgowdha hadalko oday kuba dhinac garocde sida webi ganaano cirka gudul lamaalo biyihii ku gaaxdiyo oday gudiyadii ku soo degayey darsaday gufaaciyo guulaama diriro galli jabay habeenkii obirku magacan ma soo rogayey uraaciyo galoolkii gunta xidid kamau jaray dhulka wada galaaliyo obay gabalaha ma kaga tegayey obay afartaga daydiyey laygu garan jirayey gurmashada dagaalkiyo gulubkiyo colaadaha gobaha nafwaagiyo halkaa laysku gowraco kolkaa goroda laysdaro haddaan dumar ku gooyaa gubaabo kicinayn sida galowga dhiilo ileen geesi kayrkii birta kuma gumaade birta kuma gumaade
codka macaanee sayid khaliifa iyo heesta geeska afrika ama hablaha geeska afrika ayaanu dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenna waxaa wadajir halkan idinkala soo codsiinayay cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah jaamac buulla jaamacatan iyo kulantina dambe ismaqal dambe oo xiise leh
gulaweyn ku kulanto cagta garangarteediyo isugaysa jiibko googooskan luuqiyo gedda sacabkan loo jaro hablaha u gaaro garashada codkooda garashada codkooda qof gaboobay kiciso gelbiskiyo mashxarada gamakaa ilaashe haddaan gabari boodayn
This is VOA News.